subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanayso washington
waa aroor talaadaha bisha agosto waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan xaaladda isbeddelka dalka itoobiya iyo saamaynta uu ku yeelanayo gobolka soomaalida ee itoobiya inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwo gobonnimo doon ah oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaanla'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta ayna tahay in hubaanla'aantaa siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay oga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna looga wado qodobada kale oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo sheegay inay ka fekerayaan sidii loo sugi lahaa amniga marinka baabul mandab qodobadaas iyo kuwo kaleba idaacadda subaxnimo ayaan idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda shiinaha ayaa xabsiga dhigtay laba suxufi oo ka tirsan laanta afka shiinaha ee mandariinka ee v o a muddo lix saacadood ah shalay kadib markii ay isku dayeen inay waraystaan nin macallin jaamacadeed ahaan jiray oo howlgaba oo laba toddobaad ka hor ay dowladdu xirtay xilli uu si toosa telefishinka v o a waraysi u siinayey wariye yemin feng iyo calin ali ayaa xabsiga la dhigay iyaga oo ku sugan guriga san wan wan oo ah afar iyo siddeetan jir howlgaba oo deggan magaalada jiniin ee gobolka shangdong sanwanwa ayaa uga mahad celiyey waraysiyaasha v o a sida ay ula dadaaleen si uu fikirkiisa oo xor ah u dhiibto kooxda isis ayaa waxay u muuqataa inay ka adkaysi badan tahay ka xoogan tahay kana khatar badan tahay sida saraakiisha dowladda maraykanka ay u fakarayaan iyaga oo sare u qaaday dagaalkooda ay kula jiraan ciidamada ciraaq iyo suuriyana ay ka barbar dagaalamayeen hase yeeshee waxaa isis ay ku soo dhowaatay oo ay khatar gelisay sida la sheegay xarumihii ay lahaayeen ciidamada isbahaysiga ee dhinacayo sidoo kaleeto kuwa maraykanka ee taageerayo afar sano oo qaraxyo waaweyn ay ka dhacayeen dalkaas dabargoynta hogaamiyaal sarsaro isis ka mid a iyo sidoo kale dagaalyahanadooda ajaanibka ah ayaa maraykanku ay sheegeen inay adkaatay gebi ahaanba waxaana jira ku dhowaad labaatan iyo sideed kun iyo lix boqol ilaa iyo soddon iyo kow kun iyo lix boqol oo isis dagaalyahano u ah oo ku sugan sida la sheegay ciraaq iyo suuriya sida wararku ay sheegayso gaar ahaana wasaaradda difaaca wararka ay ka helayso gudaha dalalkaasi waxaa la sheegay in kooxda sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ay mukhaabarad maraykanka ogaadeen in qiyaastii ay dhammaayeen soddon iyo saddex kun isku darkooda laakiinse wakhtigan la filaya inay ka badan yihiin sida loo malaynayo wakhtigan la jooga ayaa la sheegay in la aaminsan yahay in tirada intaasi ay ka badan tahay sababo la xiriira iyada oo dagaalyahano ajaanib ah ay bil walbaba kusoo qulqulayaan wadamada suuriya iyo ciraaq subax wanaagsan halkaasi aad nagala socotaan waa washington dhegaystayaal aan ku bilownay dhowaantan waxaa isbeddel weyn uu ku yimid hanaankii siyaasadeed ee dalka etoobiya kadib markii la doortay ra-iisul wasaare nin da'yar ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada waxaa sidoo kale isbeddel uu ku yimid hogaankii maamulka soomaalida ee gobolka etoobiya kadib markii uu xilka madaxtinimo ka tegay madaxweynihii hore haddaba waa sidee xaalka deegaanka soomaalida etoobiya wakhtigan caqabada noocee ayaa hortaaganse in bulshadu ku dhaqan halkaasi ay iyagu hab cad oo looga bixi karo marxaladaha kala guurka ah ee wakhtigan ay ku sugan yihiin ay wajahaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba warbixintan gaarka ah ee saddexda qaybood ah ayaa ka jawaabaysa haatanse waxa aan ku horumaraynaa qaybta koowaad waxayna noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya jaamac buulle jaamac tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abiy axmed dalkaasi iyo geeska afrikaba waxaa ka dhacay isbeddelo badan deegaanka soomaalida kama uusan badbaadin isbeddeladaasi waxaa iscasilay madaxweynihii deegaanka cabdi maxamed cumar xilkana waxaa si ku meel gaara loogu wareejiyey wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horey u ahaa wasiir maaliyadeed axmed cabdi maxamed waxaa xigay in caasimadda gobolka ee jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada jigjiga dhexdeeda ka bilowday sida ay v o eda u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankana sagaal iyo labaatan ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi bangi iyo ganacsiyo magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay intaasi waxaa dheer rabshadihii ka socday xuduudaha soomaalida iyo oromada ay wadaagaan iyo weliba soomaalida ku dhex nool oromada oo amnigoodu uusan sugnayn barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga samata bixi karo xilligan kala guurka ah balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan waxaa iigu marti ah oo inoo falanqaynaya arrimahaasi barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka soomaaliga ka dhiga jaamacadda jigjiga isla jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa doctor cabdiraxmaan cawaale xasan waa guddoomiyaha ururka aqoon-yahanka deegaanka london oo deegaankiisaha ayuu ku sugan yahay aqoon-yahan maxamed aadan dumbad waa xogayaha hay-adda oscar oo u adeegta bulshada soo galootiga ee gobolka albeerta ee dalka kanada waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahaniinta deegaankaasi edmonton ayuu joogaa dhammaantiin ku soo dhowaada v o a aan ku bilowno aragtidiina maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka soomaalida ku jiro bismillah aade waxaan waxaan leeyahay anigu hadda deegaankii waan joogaa meel aada u hooseysa oo jiidasho ah laga soo soo noqon kara buu wadagii deegaanku hadda joogaa labada oo loo sii adkeeyo iyo isku dubarid iyo in loogu soo yeedho lagu soo jiido xaggan labada ayuu deegaankii joogaa meel uu kasoo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa ayna jirin ilaase shaqaaqadii ay keentay anfariis fara badan iyo kala carar iyo kaxitaan aad ayaad umahadsan tahay barasar axmed shiine maxamed aadan dubad deegaanka waxa hadda uu maraya waxa weeye haddaan aragtidayda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulka maamulkii ka jeedan jiray magaalada ama gobolka in si deg dega ay xukunkii looga qaaday sababtii doontaa ku dhacdo guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen kumeel gaarkaha in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwo gobonnimo doona oo masiirka ummadaasi muddo dheer raadinayay in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaal la-aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta ayna tahay in hubaal la-aantaa siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay oga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna looga wado halkaa inay taagan tahay baan hadda u haystaa doctor cabdiraxmaan cawaale xasan waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay colays aada u fara badan baa soo yaa soo saarmay dadkii cabsi fara badan rabshado fara badan baa ka dhacay dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay laakiin markii laga soo gudbo intaas waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo boqolkiiba boqol aan sidii hore aysan ahayn weli ay dadku dhegta u taagan tahay ay dadku filayaan yani xaalad kasta in wax walba u dhici karo lakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu is-afgarad fiican meesha kasoo macnaha kasoo baxo waayahay rajada halkeeda ha joogto doctor cabdiraxmaan uu sheegay halse ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qeybihiisa dambe sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba su-aasha la isweydiin karaa waxaa weeye waa ayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbeddelka ka dhashay etoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan aan weydiiye maxamed aadan dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa intaan ka ogahay waxa weeye waxaa jiray dowladda deegaanka soomaalida etoobiya oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tegay cabdi maxamed cumar sidoo kale waxaa jira ururka o n l f oga the national liberation front oo ku dhaqaaqa ama u dagaalama dadka deegaankaa degan inay xorriyad gaadhaan waxaa jira aqoon-yahan iyo dhalinyaro ka hortimid kana gadooday maamulkii meesha ka jiray oo la baxay magacyo kala duwan sida siraaj dulmadiid iyo kuwo kaloo laga yaaba inay ga dahsoon yihiin waxaa jira maamulkii deegaanka soomaalida etoobiya dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii xilka ka tegay oo ruuxoogu guddigii fulintii iyo golihii dhex iyo maamulka iyo systemkii oo jira marka waxa weeye haddii aynu eegno ururada ama shaksiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya waxay almost ila muuqdaan inay yihiin ilaa iyo afartaa group oo kala aragtiyo duwan kala saaxada kusoo kala horreeyey fikradahooda sida mushkiladda lagu xalinaya laga yaaba inay ku kala duwan yihiin waayahay waan u imaanayna ku celiyo doctor cabdiraxmaan cawaale gudoomiyaha ururka aqoon-yahanka deegaanka doctor cabdiraxmaan inta uu sheegay maxamed aadan dubad maxaad ku dari lahayd markaan kasoo nimaadno kuwii hore ee magaranaysaay waktigoodii uu aada loo soo dhaafay waxaa hadda saaxada maanta ku jiray waa intaa uu sheegay markii lagu daro u w s l f oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii dirdhaba lagu qabsanayeyna ka mid ahaa oo muxuu ahaayey dulmadiid aada baad u mahadsan tahay barasare axmed shiine haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacansaar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee etoobiya iyo ururo caalami ah intee in la eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd anigu waxaan tusaaleynayaa sagaashan iyo saddexdii sagaashan iyo afartii markii ay e d r d f dowladda etoobiya ay ku guulaysatay ee qabatay diyadii meesha yimid inay dowladda dadka soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabaha ay la tallaaba qaadi waayeen ahayd inay boqol urur la yimaadaan markii hal hal midnimo oo horumara inay ku sameeyaan la doonahayey iyo aflaaqada iyo midnimo la-aanta uu soo maray in ururo badan la sheesheego aada ogama aan helahayo maadaama aan goobjoog walahaa oon deegaankana joogay kana dhashay ifafaalaha iyo odoras aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteenna waa hagaag waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal qaybtan waa qaybtii koowaad ee warbixintaasi qeybaha dambe ayaad ku maqli doontaan laba qeybood oo kala gedisan sida jaamacba uu sheegay idaacadaheenna caawa iyo galabta oo aad dhegaysan doontaan warbixintan gaarka ahna jaamac buulla jaamac ayaa noo soo diyaariyay halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
aroor suuban dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a isbahaysiga dowladaha carabta ee ka dagaalamaya dalka yemen ayaa sheegay inay dadaal badan ugu jiraan na ku bixinayaan tabartooda sidii ay u sugi lahaayeen nabadgelyada marinka baabul mandab si maraakiibta ay u maraan dhinaca kale madaxweynaha dowladda masar cabdulfitaax al sisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay taageeraysa sidii deganaanshaha looga soo celin lahaa dalkaasi yemen xuseen cismaan xuseen zanuni ayaa inoo haya
afhayeenka isbahaysiga sunniga turki almaliki ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixinayaan sidii ay u sugi lahaayeen nabadgelyada maraakiibta mara marinka baabul mandab xilli kooxda xuutiyiinta hore ay u sheegtay inay beegsanayso maraakiibta shidaalka ee dalka sacuudi arabiya afhayeenka isbahaysiga dowladaha carabta ee sacuudiga horkacayso oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada mar'aba ee dalka yemen ayaa farta ku fiiqay ciidamada isbahaysiga inay cagta marinayaan dhammaan maleeshiyada mintidiinta ee xuutiyiinta alqaacida iyo daacisha ay ka midaysan waxa uu ugu yeeray afkaarta argagixisinimada isbahaysiga waxa uu sugayaa ammaanka dhammaan meelaha laga soo galo marinka baabul mandab si maraakiibta ay uga badbaadaan weerarada kaga imaanaya kooxda xuutiyiinta ayuu yidhi turkiya almaliki hadalka afhayeenka isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay hormuud ka yihiin dalalka sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa imaanaya xili ciidamada dowladda yemen iyo kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi guulo waaweyn ay ka soo hooyeen dagaalada ka socda gobolka xija ee waddankaasi ciidamada dowladaha suniga ayaa taageero dhinacyada dhulka iyo cirka u fidiyey ciidamada dalka yemen taasoo sahashay ciidamada dalkaasi inay dhul badan kala wareegaan dagaalyahanada ururka shiicada ee xuutiyiinta dhinaca kale madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax asiisi ayaa sheegay dowladdiisa inay taageerayso sidii deganaanshaha dib loogu soo celin lahaa dalka yemen waxa uuna si adag u diiday in dalkaasi awood ay ku yeeshaan dowlad aan carab ahayn madaxweyne asiisi ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii shir jaraa'id ay wada qabteen isaga iyo dhigiisa dalka yemen cabdirabbi mansuur haadi madaxweynaha dalka masar ayaa afka ku ballaariyey xukuumadda qaahira inay taageerayso dadaalada qaramada midoobay ee ku aadan dalka yemen si loo gaaro xal waara iyo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka marinka muhiimka ah ee baabulmandab madaxweynaha dalka yemen cabdirabbi mansuur ayaa dhinaciisa ammaanay sida dowladaha carabta ay u garab taagan yihiin dowladdiisa tan iyo markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoonka shacbiga ah arrimahan ayaa imaanaya xili bishii hore maleeshiyada xuutiyiinta weeraro ay u geyseen maraakiib laga leeyahay dalka sacuudi arabiya taasoo keentay in xukuumadda riyaada muddo gaaban inay joojiso maraakiibteeda mari jiray marinka baabulmandab xuseen saxnuuni v o a kahira
weli washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan intiina nagala socoto bariga afrika ayaan idin leenahay ciddii ee seegaan warbixinadaasi waraysyada idaacadda ka baxayana dib waxaad uga daalacan kartaan websaytekeenna v o a somaly com qoraaga docor cabdiraxmaan baadiyo ayaa qoray buug la magac baxay making sense of somaly history oo macnaheedu uu yahay macnaynta taariikhda soomaalida oo ah buug ka hadlaya taariikhda soomaaliya iyo arrimaha bulshada waxaana lagu soo bandhigay magaalada toronto ee dalka canada qoraaga buuggan ayaa sheegay inuu muhiim u yahay bulshada gaar ahaana ardayda haddaba wariyaha v o edan xuseen nuur xaaji ee magaalada toronto ayaa warbixintaasi noo soo diray
buugga oo uu qoray dhaktar cabdiraxmaan baadiyo ayaa ka hadlaya taariikhda soomaalida iyo arrimaha bulshada waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka uga shaqeeyay arrimaha bulshada dhaktar cabdiraxmaan baadiyo ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyey buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka ingiriiska waa mahadsantaa xuseen mahadsantaa inta dhegeysanaysa horta waxa waaye buuggan wuxuu ka koobaya waa buuggii labaad taariikhda wuxuu fasirayaa taariikhda soomaaliyeed buugga koowaadna wuxuu soo baxay sanad ka hore buuggaana waa buuggii labaad waxaa loogu talagalay ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata laba simastar oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay waxa una fasirayaa taariikhda soomaaliyeede taarikh hadda meelo badan ay ku qoran tahay laakiin intas in la fasiraa loo baahan yahay marka sidaas ayaan ku qoray afka ingiriiska ugu qoray si meel kasta mataqaanaa looga akhrisan karo laakiin waxaa ku socota tarjumo afka soomaaliga ah iyo afka carabiga oo insha allahu sanadan soo bixi doonta maadaama dowladnimada naga burburto waxaa waaye waa taariikhda bulshada marka wuxuu fasirayaa taariikhda bulshada rayidka ahee taariikhda dumarka soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda waxau ka hadlayaa taariikhdii kaabaqabiilada iyo dowrka ay ku yeesheen burburka wixii ka dambeeyey waxuu ka hadlayaa soomaalida muxuu ahay hawiyada soomaaliya man identityga waxyaabaha lagu magacaabo oo soomaaliya ayaa soomaali ah ayuu fasirayaa iyo isbedelada ka dhacay marka buuggaanu macnahaas waa taariikh bulsho waaye marka taariikh sidoo kale waxuu ka waramayaa faa'iidada buugga uu leeyahay bulshada gaar ahaan soomaalida ku nool qurbaha faa'iido weyn ay ka heli karaan waxaa jira buug loogu talagalay ardada jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan oo kooras jaamacadeed naga kara oo soomaali hadda kahor ay qorto ma jiro buuggataan waxaa waaye waxaa loo design gareeyey oo loogu talagalay ardada jaamacadaha dhigata kursooyinka taariikhda ah ee arrimaha soomaaliyeed inay ka akhrisan karaan oo texta buugga u noqon karo doctor xabiib maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qayb galay bandhiga buugga islamarkaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta gaar ahaan ardayda buugga walaal aada iyo aada waqta loo buug loo loogu baahan yahuu ahay sidaad og tahay soomaalida waa iska oral community marka qoritaanka wuu nagu yaryahay qaas ahaan wixii annaga nagu xisaabsan marka waxay ahayd ani naftayda markaan p h d ga qoraayay waxaa igu yara dhib ahaay buug sidaan ku hela la qoray oo reference aan ka dhig ma fiicna qof kale oo oo ajanabi ah oo adiga culturkaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walba kaa wax kaa qoro waa laga fiican yahay gaabkaasuu marka doctor baadiyow noo buuxiyey buugga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaasoo mudan in la xasuusto sidoo kale waxa uu dhiirigeliye u yahay dhallinyarada sida uu rumaysan yahay maxamed axmed ilka case oo ka mid a dadkii ka qaybgalay bandhigga waxaa buuggan laga faa'iidayaa waxaa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caanbaxay u adeegidda bulshada oo aanay taariikhdu aada u xusin oo la ilaaway aan isdhihi karo oo gobonimadii ka hor iyo burburkii kadib waddanka ka shaqaynaya qaarkood kuwa kala duwan waxaana xusid mudan inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caanbaxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay dad arrimaha bulshada uun ku farayaryaraystay oo aada xagga uga shaqeeyay oo ku talaxtigay bay ahaayeen dadkaas oo aanay soomaalidu aqoonin marka buugga nuxurka uu soo bandhigayay uu waag hore badan kaga duwan arrimahaasa ka mid ahaa marka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba aada iyo aad bay buugga wax uga baranayaan dhallinyarada hadda jaamacadaha ku jirta ee taariikhda soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaana nacfi weyn buu leeyahay buug kasokow faa'iidada guud doctor xabiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiiro gelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda gabdhaha horta aniga aad iyo aad ayuu dhiirigelin ii geliyey aniga maadaamaba aan u taaganahay m p waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahaay buugga haddii aad especially jadada maamooyinka laga qoray haddii aad akhriso wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaaya in ay hataa siyaasi u istaagaan oo wax ka hortaagan hataa presidency jaajika ay noqon karaan supreme courtka waxyaalo badan oo maaragta oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaa buugga qoraya aada iyo aad doctor cabdiraxmaan baadiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursaddan oo kale balse jiilka cusub ee soomaalidu ay wax badan ka faa'idi karaan buagtan oo kale anaga waktiga dhalinyarada ahayn oo waxbara jirnay wax oo saas oo noogu qoran ma heli jirin fursadaas laakiin hadda marka anaga waxbarano oo dagaal noqonay oo aqoon yahaantii waajibkii aqoonku na saaran yahay waxaa waaye waa dhalinyarada soomaalida waxbaranaysaa waa inaan taariikhdooda oo aada iyo aada muhiim uga ah oo aan fiican loo qorin oo aan si fiican loo aqoonin oo koorsooyin fiican aan laga bixin waa inaan dadka soomaali taariikhdooda barnaa markay taariikhdooda fahmaanay fahmi karaa xaaladda maanta isku sugan yihiin iyo mustaqbal kasta uu noqonayo sidaa darteed waa muhiim taariikhda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan marka ardayda jaamacadaha dhigato oo hogaamiyaasha mustaqbalka noqonaysana kuwa sii jiraan maadaama buugga uu ku qoran yahay afka ingiriiska dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga xuseen nuur xaaji v o a toronto
bal intaanan dhinacii heesaha u gudbin iyo cabdi xasan dige oon mar dhow dhegaystayaasha maqashiin doona annaguna aan la dhegaysan doonno qodobadii wararkeen ugu waaweynaa mid iyo labo jaamac buule jaamac mahadsanid sahra kooxaha islaamiga ee isis ayaa u muuqday inay ka adkaysi badan yihiin kana xoog badan yihiin oo khatar badan ay leeyihiin sidii ay saraakiisha dowladda filayeen ayagoo sare u qaadaya dagaalkooda ay kula jiraan ciidamada ciraaq iyo kuwa suuriya kuna soo dhowaaday oo khatar geliyey xarumahooda afar sano oo qaraxyo ay wadeen kadib dabargoynta hogaamiyeyaal sarsare oo isis iyo sidoo kale dagaalyahanadooda maraykanka iyo sidoo kale isbahaysiga caawinaya dadaalkooda waxaa jiro ku dhowaad labaatan iyo sideed kun iyo lix boqol ilaa iyo kow iyo soddon kun iyo lix boqol oo isal dagaalyahanadooda ah oo ku sugan ciraaq iyo suuriya sida ay sheegeen wararka ay heshay wasaaradda arrimaha difaaca ee maraykanka
waa tahay jaamacad baad u mahadsan tahay markanna waa codka cabdi xasan dige iyo heeska jenan
janantii kusii lahayd jeenankaamidii kusii lahayd jeenantii kusii lahayd jeenankaamidii kusii lahayd hadday kulaba joogin sow iil ma jiirte kusii lahayd jeenan kaamidii kusii lahayd jeenantii kusii lahayd jeenan kaamidii kusii lahayd hadday kulaaba joogin sow ilma jiifteen ruuxaad jalaatay oo beerjile caleen jinnaykaama caliyeen ruuxaad jalaatay oo beerjile caleen jinnaykaama caliyeen hadday laabto gaajeedo adna chapumalave adna chapumalave hadduu jacaylku laacag yahay jawhariya lool yahay hajawaha masiileen martaad kajaamatee hadduu jacaylku laacag yahay jawhariya luul yahay ajawaha masiileen adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan jidka hadday ku horoto jirku siduu ku noqon lahaa adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan adoon jawaab xunaan odhan jawaab xumi adoon odhan jidka hadday ku horodo jirku siduu ku noqon lahaa jalaatay oo beerjile caleen jinnaykaama
adoon jawaab xun oran jawaab xumi adoon oran jidka hadday ku orado jirku siduu ku noqon lahaa cabdi xasan dige iyo heesti janan waxay u dambaysay idaacadda iyadii aroornimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen saare cabdi axmed aniga oo ah jaamac buulo jaamac dhanka soo saaristana waa bashiir abikar tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
hadday laabto kaakeedo laabtiisu adna jabumalaaye